halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa subax sabti ah oo bisha janwari ee tahay shan sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeena saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
go-aanka xogeyaha guud ee jaamacadda qurumaha ka dhexaysana wuxuu caddaynayaa muujinayaa mar haddii dowladdu ay tiri waddanka ninkan kama sii shaqayn karo waxaa khasab ku noqotay inuu isku dayo in go-aankii dowladdu ay gaadha inay sidiisii uu ahaado jamcadda quruumaha ka dhexaysana hawsheedii ay wadato ninkaana uu meesha ka saaro laakiin taa macnaheedu ma aha waxa ninkaa lagu soo eedeeyey waan aqbalay ma aha
kaasi waxa uu ahaa xasan kaynaan oo ah falanqeeyo madax bannaan horena uula shaqeeyey qaramada midoobay oo ka warramaya xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo sheegay inuu beddelayo ergeygii gaarka ah ee soomaaliya u qaabilsanaa waraysi iyo faahfaahin ayaanu idinka haynaa waxaad sidoo kale dhegaystayaal dhegaysan doontaan ood ku maqli doontaan idaacaddeennan waraysi gaara oo aan la yeelanay ilhaan cumar oo iyadu ka hadashay qodobo ay ka mid tahay xayiraadda dowladda maraykanka ay ku soo rogtay lix waddan oo muslima soomaaliyana ay ka mid tahay wallaahi waa horta maalin farxad weyn in annagoo soomaali ah oo waddankaanaytay dad qaxooti ku imaaday ah in maanta aan fadhino congress oo aan laba gabdhood soomaali ah oo xafiis congress ku wada sheekaysanayaan nahay
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan dhegaysalanina marka horse waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida hakinta howlaha shaqo ee xukuumadda maraykanka ayaa ah mid weli xal loo helin kadib markii uu shalay madaxweynaha maraykanka uu la kulmay hogaamiyaasha labada aqal ee koongareska madaxweyne donald trump ayaa shir jaraa'id oo uu aqalka cad ku qabtay kulankaasi kadib waxa uu ku sheegay in uu ahaa kulan midho dhal ah isagoo sheegay inuu ahaa kulan la rabay in xal loogu helo khilaafka ka dhashay lacag ka badan shan bilyan oo dollar oo uu madaxweynuhu dalbaday si loogu dhiso derbi u dhexeeya xadka maraykanka iyo mexico laakiin hogaamiyaha aqlabiyadda dimuqraadiga ee aqalka hoose nancy belosi ayaa ku tilmaantay kulankan oo qaatay ku dhowaad laba saacadood mid u badnaa muran iyo fara isku taag waxaana ku celisay go-aankeedii ahaa in aan wadahadal la geli karin ka hor intaan dib loo fasaxin howlihii shaqo ee xukuumadda maraykanka duqayn xagga cirka ah oo ka dhacday dalka yeman taasi oo lala beegsaday raggii ka dambeeyey markabkii dagaal ee maraykanka ee la qarxin jiray sanadkii labadii kun oo ay ku dhinteen toddobiyo toban ka mid a ciidamada mariiniska maraykanka ayaa iyagana duqayntaasi lala eegtay bill urban oo ah kabtaanka ciidamada neefiga maraykanka ahna afhayeenka ciidamada maraykanka ee qaybta dhexe ayaa sheegay in duqayntan si rasmi ah loogu dilay guddoomiyihii gobolka marib ee yeman jamaal al badaawi talaadadii taasi oo uu sheegay inuu ka mid ahaa lixda ninkaasi oo uu sheegay inuu ka mid ahaa lixda nin ee sida weyn loo doondoonayay kana dambeeyey qaraxii bam kaasi oo isagu ka baxsaday f b i da islamarkaasina liiska argagixisada lagu daray sida weyn adduunka looga baadigoobayey ciidamada maraykanka ayaa weli ururinaya natiijada ku salaysan duqaynta xagga cirka ah ee lagu dilay hogaamiyahaasi xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa sheegay in uu aad uga xun yahay go-aanka dowladda soomaaliya ee ku eriday ergeygii qaramada midoobay laakiinse xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa sheegay in uu ergey cusub usoo magacaabi doono soomaaliya si loogu bedelo ergeygii hore faahfaahinta warkaan waxaa new york ka soo diray wariyaha v o e da margaret bashaar waxaana soo koobaya xuseen barre aadan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa kowdii bishan januari ku dhawaaqday in ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicholas haysom uu yahay shakhsi aan loo baahnayn inuu dalka sii joogo amaba wax afka qalaad loo yaqaano bersona non grata dowladda soomaaliya ayaa ku amartay wakiilka qaramada midoobay inuu dalka ka baxo isaga oo xilkaasi hayay afar bilood oo keliya xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa toddobaadkan laba jeer la hadlay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo isku dayey inuu ku qanciyo in soomaaliya ay go-aankaasi ka noqoto laakiin dadaalkaasi ayaa u muuqda mid fashilmay afhayeenka qaramada midoobay farxaan xaq ayaa warbaahinta u sheegay in inkasta oo xogayaha guud ee qaramada midoobay uu si buuxda ugu kalsoon yahay nicholas haysam uu haddana bedeli doono soona magacaabi doono ergey cusub oo soomaaliya u qaabilsan secretary general is totally committed to ensuring that the needs of the somali people are at the forefront of the work of the united nations in somalia unsom needs to be able to carry out in the most effective manner its mandate xogayaha guud waxaa si buuxda uga go-an in baahida ummadda soomaaliyeed ay kaalinta ugu horreysa kaga jirto shaqada qaramada midoobay ee ku aadan soomaaliya xafiiska ansom waxa uu u baahan yahay inuu awood u yeesho in sida ugu hufan uu hirgeliyo howlihii loo xilsaaray ee taageerada dalka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku eedeysay ergeyga la bedelayo ee nicholas haysam inuu faragelin ku sameeyey arrimaha gudaha ee soomaaliya kadib markii uu warqad u diray dowladda isaga oo kaga hadlay arrinta xadhigga mukhtaar robow oo ka mid ahaa madaxdii hore ee ururka al-shabaab kaasoo markii dambe ka mid noqday murashaxiintii u tartamaysay madaxnimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya guddiga qaran ee doorashooyinka soomaaliya ayaa ka mamnuucay robow inuu xilkaasi u tartamo laakiin guddiga doorashada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa iyagu go-aankaasi ka duwan qaatay kuwaasoo sheegay in uu isa sharaxi karo bishii hore ayaa la xidhay mukhtaar robow xadhigiisa ayaa kiciyey rabshado ay dadku dhinteen
xuseen barre aadan ayaa warbixintii xarunta qaramada midoobey magaalada new york ay kasoo dirtay wariyaha v o eda margaret bashaar noo soo jeedinaya haddaba sidee ayaa loo fasiran karaa go-aanka xogayaha guud ee qaramada midoobey isla xuseen barre ayaa arrinkaasi waxa uu ka wareystay xasan keenaan oo muddo ka badan labaatan sano usoo shaqeeyay qaramada midoobey haatanna falanqeeya madax bannaana arrintaa waa arrin muujinaysa in yacni go-aan arrintii dhacday wadahadal lagu dhameyn waaye go-aanka xogeyaha guud ee jaamacadda qurumaha ka dhexaysana wuxuu caddaynayaa muujinayaa mar haddii dawladdu ay tiri waddanka ninkan kama sii shaqayn karo muhiimadda koowaad ee isaga uu leeyahay waxaa weeye amniga iyo badbaadada ninkaa weeye marka waxaa khasab ku noqotay inuu isku dayo in uu go-aankii dawladdu ay gaadha inay sidiisi uu ahaado jamciyadda quruumaha ka dhexaysana hawsheedii ay wadato ninkaana uu meesha ka saaro laakiin taa macnaheedu ma aha waxa ninkaa lagu soo eedeeyey waan aqbalay ma aha waana nidaam caadi ah oo u n ta isticmaado markii iska horimaad noocaasoo kale u yimaado in ay raacaan habkaa wax cusub ma aha waa tahay siyaasadihii qaramada midoobey ee ku aadanaa soomaaliya ma waxbaa iska bedeli doona ma garan karo sida la ogyahayba ilaahay hadda runtii waxaynu ka ka duuli karaa xogaha aynu hayno inta hadda aynu hayno waxaa weeye xogta in dawladda sooma in nicholas haysam uu qoray warqad uu dhowr arrimoodoo baydhabo ka dhacay wax ka weydiinayo wasiirka amniga ee soomaaliya iyo dawladda soomaaliga oo tiri ninkaa waddanka naga kama sii shaqayn karo iyo hadda oo aada u muuqata in isku day hoose oo la isku dayay in arrinta la dhexdhexaadiyo ay shaqayn weyday xogayaha guudna oo go-aan ku gaaray inuu la noqdo ninkaa taa waxa ka dambeeya waxay ku xirnaanaysaa siyaasadaha dalalka waaweyn ee u n ta xukuma ee maalgeliya soomaaliya iyo iyo iyo amisom iyo u n ta waxa ay ka damacsan yihiin iyo wadatashi uu la yeesho xoogaga waaweyn waxa kasoo baxa unbay noqonaysaa laakiin runtii hadalka gaaban ee kasoo baxay xogayaha guud ee jamciyadda ruumaha ka dhexaysa waxay muujinaysaa marka koowaad inuu kalsooni buuxda ku qabo ninkan nicholas hayson taa waa luqad diblomaasi ah oo macnaheeda tahay waxa lagu soo eedeeyey anigu ma aaminsanay inay yihiin wax sax ah weeye marka waa laga yaabaa inuu isbedel ku yimaado waa laga yaabaa inaanu isbedel ku imina laakiin sida aynu ognahay jamciyadda qaruumaha ka dhexaysa waa waa wax la yidhaaho intergovernmental organization dawladaha iskale dawladaha waxaa xubin ka ah soomaaliya xubin ka ah marka fikirka guud iyo haykalka guud waa lagama maarmaan in la ilaaliyo laakiin waxa waxa ka dambeeya iyo waxa iman doona runtii way la iska saadaarin karaa laakiin waxa anigu waxaan aaminsanahay xogo hoose iyo wadatashi hoose dawladduna ay kamid tahay xoogaga meesha jooga ay kamid yihiin dalalka waaweyn ay kamid yihiin baasocda kaasuuna noqonayaa secretary generaalku go-aan iskii uu u gaari karo ama u n ta ay u gaari karta ma jiro oo ka baxsan waxa quwadaha waaweyn ee u n ta gaar ahaan xooga ku leh ay doonayaan iyo dareenka dowladda soomaalida wax dhaasiisan qaramada midoobay gaar ahaan xafiiska u qaabilsan soomaaliya waxay soomaaliya ka caawiyaan dhinacyo fara badan hadday noqoto xagga siyaasadda dhaqaalaha la dagaalanka musuq maasuqa iyo xuquuqal insaanka haddii ay dowladda soomaaliya kula xisaabtamaan waxyaabihii ay ka caawinayeen inay hirgeleen iyo in kale ma loo arki karaa faragelin mar walbaba waxaa muhiim ah in waxna waa siyaasad oo u n ta iyo dowladaha xubnaha ka ah labadaba marar badan fara badan bay siyaasadayaan meel aanay siyaasad oolin laakiin waxa waxa sugan ee la hubo waxaa weeye u n ta ilaa iyo laba iyo labaatan hay-adood baa ka shaqeeya soomaaliya mid walba waxay ku joogtaa heshiis iyo mandate la siiyey macnaheedana uu yahay dowladda soomaaliyana way aqbashay oo dowladihii ka horreeyaa aqbalay haddii waxa ay samayso ama shaksiga u n ta mathala ama hay-adaha u n ta ay sameeyaan uu yahay wax ka baxsan oo khilaafsan mandate-kooda waa wax dhib keeni kara weye hadhow dowladduna ay gar ku helayso laakiin haddii aan haddii uu yahay shaqada loo xil saaray wax waafaqsan de taa waxaa laga yaabaa inay inaanay u n tu aqbalin oo aanay yani siyaabo kale ay isugu dayda inay u fuliso laakiin mar walba u n ta waxay iska ilalisaa wax keeni kara iska hor imaad iyo ismudmud u n ta hiddaheeda diblomaasiga kuma jiro
kaasi waxa uu ahaa xasan keenaan oo isagu muddo ka soo shaqeeyay qaramada midoobe falanqeeyana ah haatan xuseen barre aadanna uu warramayay
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ilhaan cumar oo asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya noqotayna gabadhii ugu horeysay ee ku guuleysata xubinimada aqalka hoose ee koongareeska maraykanka iyada oo xijaaban ayaa maalin kadib dhaarteedii waxay waraysi gaara siisay laantani afka soomaaliga ee v o a waraysigan gaarka ah waxaa gudaha aqalka koongareeska kula yeelatay wariyaha v o eda saare cabdi axmed ugu horeyntiina waxa ay weydiisay oo ay ka hadlaysaa sida ay uga dhigan tahay in aqalka koongareeska lagu dhaariyo
horta maalin farxad weyn in annagoo soomaali ah oo waddankaanaytay dad qaxooti ku imaaday ah in maanta aan fadhino congress oo aan laba gabdhoodoo soomaali ah oo xafiis congress ku ku wada sheekeysanayaan nahay waxaan waxaan filayaa inay dad dad badan ay ku farxayaan oo annagana ay wada faraxno wada tahay waxaan kaleeto dareemayaa inaan ahay qof aada u nasiib weyn oo oo duceysan ilaahay la-aantiis wax badan ma suurta galaan marka waxaan dareemayaa in in maalin weyn ay tahay sanad weyn ay noqon doonto taariikhdaana mid aan xasuusanayno waqti badan inay tahay ma dareemaysaa in gabdhaha yararka ah ee waddankan ku dhashay ee maraykanka ah ama soomaaliya ayagoo yarar laga keenay inaad u tahay dhiirigelin markii si loo fiiriyo
waan filayaa waxaan rajeynayaa in maanta laga bilowdo gabdhaha yaryar ama wiilasheena xataa in ay dareemaan waddankaaniti in waddankoodii uu yahay oo maanta ay cod rasmi ah ay ay dowladdu ku leeyihiin in uu waddankaaniti yahay waddan qof kasto na fursad siinayo in codtalkiis codkiisa uu matal u helo na maantana codkeeni mat mat qof noo matalo oo aada u weyn inaan helnay arrinta si weyn dad badan oo soomaaliyeed oo soomaaliya ka yimid gaar ahaan ee qalbiga ku hayaan waxay tahay arrinta baanka amaba xanibaada saaran wadamo badan oo muslima dadkooda soomaaliyana ay kamid tahay marka arrimaha sidaad u wajahaysaa maadaama aad congress noqoto
wallahi hadda fursadda ugu weyn aan haysanaa in arrintaasiti aan ka shaqeyno saa u og tahay dowladda maraykanka waxay u shaqeysaa waxay leedahay saddex branch oo mid executive ah mid judiciaryga ah iyo mid oo legislatureka ah kan executiveka wuxuu leeyahay qawi uu kusoo gudbiyo sharcigii uu asiga rabo maxkamadahane sharcigaasaytii way hirgelin karaan annagana waxaan leenahay quwad aan sharcigaasiti ku joojino ama aan ku bedelno iyo in aan suubino ka hortag in mar dambeete sharci saas oo kaleeta aan la suubin tan annaga ku tala jirno waa taas in aan ka shaqeyno sharcigaaned sidii loo gedin lahaa oo looga tatari lahaa inuu inuu ahaado sharci waddanka iyo sidii aan ugu suubin lahayn taxadar in madaxweyne kaleet hadduu imaado oo oo ninka hadda jooga kasii daranbo sharci noocaan oo kaleeto oo dad gooni ah midabta koor ku suubinaayo in uusan weligii suurtageli karin waddanka okay marka markaad leedahay inaan sharcigaan meesha ka saarno baabino ma waxaad ula jeedaa in xubnaha kaleeto congresska iyo sidoo kaleeto sanadka maraykanka aad dhiirigelisaan si sharciga madaxweyne donald trump ee qaxootiga ka dhanka ah meesha looga saaro ad u ololeysaan
maya sharcigaan kasoo dejinaynaa dhiirigelin ma aha sharcigaan rabnaa in aan introduce garayno oo maxaa la dhahaa isheeg tirtiraayo in uu uu jiro muslim banka oo hadda waddankaanedi ka jiro dad fara badan oo maraykan oo kala duwan ayaa statekaad ka timid ama gobolkaad ka timid ee minnesora ku doortay xalay waa jooga xafladaada meeshaad ugu mahad celinaysood lahayd keliya maaha inaad doorataan qaxootiga washington ayaad xataa inaad soo dhaweysaan keliya maahan washington ayaad xataa u diraysaan congresska ayaan xataa aniga kamid ahay marka waxyaabaha gaarka eed maskaxda ku hayso maxay tahay hadda oo kuu qorshaysan maadaama xafiiska ee maantaba kuugu horeyso ha n aniga dadka badanaa aan aan matalo districtigayga waa dadka dhalinyarada ah waxaan matalaa districtiga ugu da-da yar oo maraykanka oo dhan average agekeena waa soddon iyo lix marka waxyaalaha waxbarashada ku saabsan aniga number one priority ah saa u og tahay maraykanka jaamacadaha lacag la-aan laguma aado dadka badanaa fursad uma helaan dadka badanaa uma helaan fursad in oo training yaal iyo la siiyo sidii shaqo ay u helaan waddankanaytan wax badan ma qabsan kartid haddii aadan wax baranin iyo haddii aadan helin shaqooyin oo lagu tababaray oo aad meel ku gaari kartid marka arrimahaasiti aan rabaa inaan ka shaqeeyo dadka badanaa aan matalo ay aada u xiiseeyaan arrinta kaleeta aan rabno in aan ka shaqeyno waxa waaye statekeena iyo stadyada badanaabo waxyaalo badan waa wa oo oo dadka ay u baahan yihiin ama ay isticmaalaan oo duquubayaa jiro jidadka ay ay dadka maraan bridge yaalka oo kaleeta iskoolooyinka ciyaalka ay dhigtaan waa iskoolooyin duquubay maraykanka waxaa arkeysaa meelaad t iskoolaad tegeysaa oo biyo soo dhex daadanoy galaaska dhexdiisa marka waxaan rabnaa infrastructure bill in aan suubino oo waxaasoo dhan la suubiyo waxyaalo aan aniga haddaan qaxooti ahay oo waddankaniti aan aan imaaday aanan filanaynin waddankan inay ka jirto aan rabaa in aan aan shaqo ka galo sidii loo baabi'in lahaa uu waddankaan unoqon lahaa waddanka annaga aan umalaynayn inaan imaan lahayn
ilhaan cumar oo ahayd qofkii ugu horreeyey soomaaliyeed ee ku guuleysatay inay xubin ka noqoto aqalka hoose koongareska maraykanka oo isla xarunta koongareska ugu wareysatay ama uu warbixin ku siisay wariyaha v o eda saare cabdixmed halkaad kala socotayna waa laantaaf soomaaliga e v o a subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ciidamada maamulka jubbaland ayaa isku diyaarinaya weeraro ay ku qaadaan deegaanada ay maamulaan ee jubbooyinka gaar ahaan degmada bu'aale oo ah xarunta maamulka jubbaland maalmihii lasoo dhaafay boqolaal ka tirsan ciidamada jubbaland laga soo daabulayay magaalada kismaayo iyagoo lagu daabulay degmada afmadow halkaasoo laga sameeyey saldhig ay ka duuli doonaan ciidamada jubbaland warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed meelaha dhaqdhaqaaqyada ciidan laga dareemayo waxaa ka mid ah degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose halkaasoo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay la gaarsiinayey ciidamo ka tirsan jubbaland oo diyaarad looga soo daabulayay magaalada kismaayo waxaana ciidamadaasi la sheegay inay qayb ka yihiin ciidamo weerar ku qaadi doona degmooyinka xagar iyo bu'ale oo ka kala tirsan gobolada jubbada hoose iyo jubbada dhexe madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sidoo kale gudaha magaalada kismaayo maalmihii lasoo dhaafay ka waday guubaabo iyo dardaaran uu u jeedinayey ciidamada howlgalka ku qaadi doona xarumaha kooxda al-shabaab ee jubbooyinka waxaana sidoo kale uu madaxweyne axmed madoobe kormeero ku tegey xeryaha ciidamada jubbaland ee ku yaala gudaha iyo duleedka magaalada kismaayo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee laga dareemayo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka jubbaland ayaa imaanaya xili dadka ku nool jubbaland ay muddooyinkii lasoo dhaafay madaxda sarsare ee maamulka jubbaland ku dhaliilayeen inay ka gaabiyeen inay isku furaan deegaanada kala xiran ee jubbooyinka madaxweynaha jubbaland oo hadal u jeedinayay qayb ka mid a ciidamada jubbaland ee howlgalka loogu talagalay islamarkaana laga daabulayay magaalada kismaayo oo kusii jeeday degmada afmadow ayaa kula dardaarmay
inaan hadda difaac badan jirno oo la joogo oo la fadhiyo inta weerarkay naga soo gaaraysaa ka yaraanaysa inta difaaca naga soo gaaraysa taa macnaheedu wuxuu noqonayaa waxaan rabnaa inaan u diyaargaroon inaan dhaqlaaqsamayn laakiin maanta aan ku talagelayno inaan isku tashanno sababto soomaalida waxay tiraa cidna uma maqna ceellaha maqfad innaga iyo ciidanka idinla degan ku walaalaynaya amisoomta inala shaqaynaya dagaalka inagula jira inaan howlgal aan leenahay aan ku talagalla haddii ilaahay idhaah inta badan dhulka ay ku dagaalamayaan dhinacyada isku haya deegaanada jubbooyinka oo ah dhul howd ah waxaa ka dhasha khasaare soo gaara dadka rayidka ah kuwaasoo u badan dad beeraley iyo xoolodhaqato ah odayaasha dhaqanka deegaanada jubbaland oo ka walacsan howlgallada ka bilaabanaya deegaanada jubbooyinka ayaa ku baaqay in dhinacyada dagaalamaya ay ka fiirsadaan khasaare soo gaari kara dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada lagu dagaalamayo suldaan maxamed yuusuf abayle waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka jubbaland horta marka hore waxaan u degayaa qolada duqaynta ama dagaalka ka wajahan jubbooyinka sida degmada jamcame jilib bu'aale ilaa iyo ayd ka geyso saakow ilaa iyo dhulkan kuunyo barow iyo meesha maati baa ku nool oo fara badan ilaa wakhtigan meel ay aadaanna garanaynin dhibaatadanna ilaah baa keenay siddeed iyo labaatan sano dhibaato ayay ku jireen uma yaro dhibaatooyin marka waxaan rabay in dhibaatadii la yareeyo oo sidii la helo meesha la duqeeyaa oo dayaarada duqeeya dayaaradaha dhibaata ay geysan karaan waxay geysteen yaan dhaweyd hataa la iisoo sheegay nin socdo oo beeraley ah in ay wixii lasoo tuuray ay ku habsadeen aa la iisoo sheegay waxaan dhihi lahay in laga fiirsado hubka culus laga fiirsado maalintii talaadada ee lasoo dhaafay kooxda maleeshiyaadka al-shabaab ayaa weerar jidgal ah ku qaaday ciidamada amisom oo xilligaasi isaga kala gooshayay deegaanada qooqaani iyo taabto ee gobolka jubbada hoose sida marar badan dhacday marka ay ciidamada meel kala wareegaan maleeshiyaadka al-shabaab waxaa halkaasi ka dhasha dhibaatooyin kala duwan oo dadka deegaanka ka soo wajaha cusmaan muud maxamed cige waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka soo maray wuxuuna sharaxayaa saamayntaasi soomaaliya waxaa ku badan meel maanta inta laga saara nimaan berrina haddana dadkii goortay shacabka garaacaan dib looga noqdo in laga taxadaro in dhulkan marka la qabto mar labaad ee kab loo banneeyo islamarkaana cadowgii shala laga saaray ay dib u laayaan udhina dhibaateeyaan dadkii ayna yidhaahaan shala waxaa la taagneyd hebel shala waxaa soo dhoweyseen waxaa noocaasa ee qabashadu ay noqoto qabasho guusheedu noqoto mid raagta lagana fikero lagana taxadaro sidii qabashadaas dhulkaa la qabanayo difaacooda loo adkayn lahaa loogana ilaalin lahaa arbush wax ku soo gala iyo wax isku daya inay gacan booxda ku qabtaanba dadka degaanka ee ku nool degaamada waddada dheer la haystay iyaga ayaa lambar kow ka ah briyoritowan iyaga ayaa ah in la xoreeyo inay qayb ka qaataan marka laga soo tago dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo gulufka dagaal ee ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab ee ka socda degmada afmadow waxaa sidoo kale jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iyaguna ka socdo qaybo ka mida gobolka gedow kuwaasoo uu hogaaminayo jenaraal cali bagmadow oo ah taliyaha qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka ee jubbooyinka khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aad ayuu mahadsan yahay khadar maxamuud xareed oo warbixintaasi nala socodsiin halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxaa xusid mudan in waraysigan gaarka ah ee ilhaan cumar ay siisay laanta af soomaaliga ee v o a uu yahay mid taxanaha islamarkaana aad intiisa hore kaga bogan kartaan boggeena laanta af soomaaliga ee v o a somaly com
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaly com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaag mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada codkii baxsanaa ee maandeeq codkaasi maandeeq idaacaddeenna subaxnimaan ku soo xireen ah xuseen barre aadanaya anigoo asaare cabdi axmedna waxaan idin leenahay nabadgelyo